بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه وبعد أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدموا لكم الأسئلة والأجوبة لفضيلة الشيخ الدكتور عثمان معلم محمود معلم محمود معلم نترككم مع الأسئلة
su-aalaha inta hadhay waxaan u bandhiganaa fadiilata sheikh adoctor cuhmaan mucalim maxamuud xafidahu llahu wamatacahu bisixati walcaafiya marka su-aasha ugu soo horeysa su-aalaha aynu doctoorka weydiinana waxay tahay ma banaan tahay in la sameeyo axzaab manaahijtoodu ay kala duwan tahay si markaa dacwada islaamka loo faafiyo maamulkii islaamkana loo soo celiyo iyadoo dariiqada lagu gaadhayaa ay tahay dagaal iyo ummadda dhiigooda in la daadiyo
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد su-aasha su-aal aagyaa hadda ka hor la weydiiyey waxaan u maleynaa wax badan inay iska waafaqi doonaan xagga jawaabta xadiid waxaa jiray ka hadlayay haddii safar la yahay oo saddex qof in kamida ay musaafiriin ay yihiin qof kamida madaxa ka dhigtaan si aanay isu khilaafin oo dhib u soo gaarin marka safarka layahay marka arrintaas waa arrin sharci ah islaamkuna fawda ma ogola gaar ahaan marka safarka layahay haddii se bel beled la joogo oo magaalo la joogo meeshan ay dawladi ka jirto dawladdaas baa wax nidaamisa baahidii waktigii safarka jirtay markaa ma jirayso qofkii ka shaqeeya in lagu baxo dawladda muslimka ahayd ee meesha ka jirtayna waa qof fitnooda ah waana midkii sheegtay umulmuminiin in nabigeenu ka beli noqday qofkii diinkiisa gabalgabaleeya oo kooxo ka dhex sameeya warkaasna waxay tiri markay aragtay kuwo ku buuqaaya cusmaan ibnu cafaan oo khaliifa raashid ahaa sida uu wariyey alqaadi ismaaciil kitaabkiisa axkaam lqur-aan uu ku wariyey shaatibina kitaabkiisa ictisaam kusoo arooriyey haddii aysan dawladi jirin wax qarsoodi ah oo aada muslimkii kale kaga kelin noqonayso oo ku saabsan xukunkooda iyo wixii u dhexeeyey dadka ee tala in lagu dhiso u baahnaa oo shuuro u baahnaa laguma ogola inaad ku tillaabsato bukhaari wuxuu wariyey in nin uu yidhi cumar ibnulkhadaab hadduu dhinto hebel baan la mubaayacoonayaa oo aan caleema saaranaya warkii baa cumar lasoo gaarsiiyey markaasuu aada uga xanaaqay markaasuu wuxuu yii dadka ayaan ka dhex istaagayaa oo anigu khudbaynayaa si aan uga digo kuwan doonaya inay arrimahooda boodaan inii wallahi inii laqaacimun cashiyata fi nnaas famuxadiruhum haaulaai aladiina yuriiduuna an yaqsibuuhum umuurahum saasuu ka tacbiiriyey lafdiga bukhaari ku yal saas yaqsibuuhum boob buu ka tacbiiriyey kuwa raba inay arrimahooda boobaan kuwaas uga digayaa buu yiri marka arrin aan tale iyo shuuro ku imaanin macnaheedu waa maxay waa boob boobkaasina ma banaana markuu ka digayaa buu yiri markaas waa ibn cabaas ku yiri dad aan wax fahmeyn baa dhee karta inay joogaan markaas waa la xijinaayo oo maaragtay waxaa la joogay xajkii baa la joogay wuxuu yiri markaad madiina tagto oo aada meesha maaragtay si fiican u saldhigato dad wax yaqaan wax fahmayaa joogay markaas wixii aada dhihirayd leh markaasuu cumar khudbadii ugu horreysay uu madiina u ka jeediyey iyuu arrinta ku sheegay oo tii lafteeda buu yiri waxaa dad baa saas le buu yiri oo cumar duu dhintay hebel baa la mubaayaconayaa bay leeyihin dadka noocaas oo kale waa idinkaga digayaa buu yiri ee raba inay idin boobaan arrimihiina boobaan wuxuu marka uu kusii daray wuxuu yidhi man baayaca rajulan min gayri mashhuurati min almuslimiina falaa yubaayacu huwa wala aladii baayacahu takiratan an yuqtalaa wuxuu leeyahay qofkii nin la mubaayacoodo bayca la gaah oo yiraa maaragtay waan ku ateeca ayaa yidhahda wax rabta ii dhir oo maaragtay xukunkiian kuu dhibay yidhaahda iyadoo muslimka aan laga talagelin asagana nala mubaayacoodo kii la mubaayacoodana nala mubaayacoodo manaa labadaba waa laga fogaadaa waxayna halis u yihiinba oay naftooda u bandhigeen in la dilo ibnu asiir kitaabkiisa annihaaya fi gariib alxadiid markuu arrintaas ka hadlayay ou sharxayay takiratan an yuqtalaa wuxuu leeyahay sababta keentay inay halis u noqdaan in la dilo oo iyagoo ummadii ka xanaajiyey markii ay beecada qarsoodida ah la keli noqdeen xisbiyaduna waxay leedahay saddex tiir oo lagu yaqaano oo aan jecelahay dadka walaalaha inay ku baraarugaan tusaalahan hore uga qornan waaba jirtay oo ataxdiir min atafaruq alxisbiya la yiraahdo oo xamar lagu daabacay saddexda tiira marka xisbiyadu ay ku taagan tahay haddaanayba maaragtay ku dhex jirin bidcooyinka waaweynaa oo keligood ayagu dhibka ugu filaa ay leeyihin wax walba ka toosannahay laakiin waxaa jira saddex tiiroo haddii ay la yimaadaan waxay noqonayaan dad xun oo madmuumiin ah tan koowaad waa maxay jacayl iyo nacayb xiriirin iyo goyn lagu salaynaayo xisbi ku jiridiis ama taageeridiis tan labaad waa maxay beeco ama waxa la yidhaahdo cahdi ay ku magacaabaan ile beecadu maxay tahay macnaheed wax kale maaha waa cahdun cala taaca saasaa lagu fasiraa waa aqiicid ballan lagula galo duul kale marka ballankaas gaarka ah oo muslimka lagala kelin noqonaayo waa midda labaad waa tiirka labaad tiirka saddexaadna waa maxay xukunka muslimka udhexeeyey oo kkoxay gooni isu xijiso oo la gooni noqoto ama siyaasad ha lagu raadiyo ama dagaal ha lagu raadiyo marka saddexdaas tiiroo xisbiyada ay ku taagan tahay shareecada boos looga heli maayo in ummadda la gabalgabaleeyo balamo gaara lala galo oo lagu danaysto aan gaara laga raadinaayo wixii arrimahooda maaragta caamka ahaay oo udhexeeya ayagana lagala keli noqdo waxaana marka xisbiyadii asal u ah in wax baatil ah la isugu kaalmeeyo ama waxaasi wax camal ha noqdaan oo la sameeyo ama hadal lagu hadlo ha noqdaan dadkana loo sameeyo xisbi ama qof la leeyahay gar iyo gardarraba ku taageera haddaba marka khilaafo islaami ah waa midda ay yidhahdaan waa doonaynaa oo aan xisbiyada waxaas u sameyn ay yidhaahdaan waxay ku imaaneysaa in tawxiidkii dadka la baro maxaa yeelay khalad badan baa la galaa ama wax lagu hadlo ha noqdaan waxaas ama wax la sameeyo ha noqdaan ummadeenna gaar ahaan soomaalida waan ognahay in awliyatuugu uu aada ugu badan yahay sidoo kalena bidcooyin kaleoo fara badan lagu dhex jiro iyadoo marka arrin ay sidaas tahay qofkii yidhaahda khilaafa ayaan raadinayaa way iska muuqataa inaysan ahayn mid dariiqa rasuulka sala allahu alay wasalam ku taagan oliyatooga marka qofkii ku fidmaysan oo maaragtay aaminsan waxaan ugu yeerayaa bal inuu taalacdo hay-adaha soo socda suurta ancaam bal ha fiiriyo aayadda afartanaad iyo midda koob iyo afartanaad suuratu yunus tan sideed tobanaad ilaa tan iyo labaatanaad suuratu luqmaan aayadda soddon iyo labaad suuratu kaafir aayadda lixdanaad suurat alaxqaaf afar ilaa lix hana u kaalmayso tafsiirka ibnu jariir tabari bal si uu fasiraayo bal fiiriya ila ninkaasa salafkii tafaasiirta kasoo naqliyey oo aan isaga bidca iyo balaayo iyo dhex gelin haddaan xaq raadinayno waxaa kaloo u baahnaa inaan ku fikerno xadiidkii rasuulka sala allahu alay wasalam uu yihi adducaau huwa alcibaada ducadii ayadaaba cibaadada ah marka waa rukniga ugu weynaa waa tiirkii ugu weynaa cibaadada iyo ducadii ay noqotay xadiiskaana marka tirmidi baa wariyey nuumaan ibn bashiir baa laga wariyey marka ducaadii waa qaybtii ugu weyneed ee cibaadada haddii ay marka sugnaato in ducadu ay cibaado tahay in duulal kale loola jeesto yani xukunka ay leedahay arrintaasi nagama qarsoona sidoo kale waxaan u baahan nahay si khilaaf arrinaa sida alla uu maaragtay noo siiyo oon u helno in dadkii lagu tarbiyeeyo sunadii rasuulka sala allahu alay wasalam oo ay noqdaan dadku dad u hogaansan sunadii kuna tacaawuna wixii wanaag ah munkarkana uu inkira si shareecada waafaqsan macruufka iyo wax wanaagsanna dadka fara wixii aysan awoodu lahaynna hanu hanqaltiraagin ila haddii waa hanqaltiraagaan waxaanay awoodu lahayn way dilloobaan rasuulka sal sl waxaa ka sugnaatay inuu yidhi hadiiska axmed iyo heerkiisa ay wariyeen laa yanbagii lilmu'mini an yudila nafsahu qaaluu wakayfa yudilu nafsahu qaala yatacaradu min albalaa'i lima laa yutiiq rasuulku wuxuu yihi sala allahu alay wasalam munaasaba ma aha mana u wanaagsana qofkii muminkaa inuu naftiisa dilay waxay yidhahdeen suu isu dilaynayaa qofkii muslimka ahaa wuxuu yihi rasuulka sal alla alay wasalam wuxuu banbaxaa dhib xaggiis iyo belo iyo masaa'ib waxaanu awood u ahayn waxaan alla ku kalifin in qoorta gashadaan markay ummadda marka hagaagto awoodna ay u yeeshaan inay khilaafa raashidaa didabada u aasaan iyadoo fitnada aanay ka dhalanaynin dadka waagaas alla gaarsiiyo yaa waajibkaas saaranya laakiin in ummadda guruubo loo kala qaybiyo oo mid walba uu leeyahay khilaafa ayaan raadinayaa inay khilaafadii saxda ahayd kusii fogaato maogiye soo dhaweyn mayso waxaana marar baran badanba dhacda inay sabab u noqdaan dadka guruubaysiga u arkay in xal lagu gaaro iyo meel nabad nabad xoogaa ahi ay ka jirto ay ka dhaliyaan yani nabadgelyo daro oo ay dagaalo iyo balaayo iyo foodooyin ay ka kiciyaan oo markaa dadkana aanay diin u keenin adduunyadooduna ay feejiyaan khilaafa raashida marka waa howl umadeed ee arrin qamaar gasha ma ahan oo ciyaalku sida kubadiya oo kale uga ciyaaraan haddii aan ogolaano iyadoon safar lagu jirin in guruubo iyo xisbiyo siyaasadeed la dhiso diin baa loogu magac daree xuduudda marka ay leedahay iyo meeshay ku joogsanaysaa maxayta tuuladii kun qof ay ku nooleed haddii ay min boqol isu raacaan waa toban urur toban urur noqonaya oo u baahan ayaguwa duulka la dhex gala markay tiradu sii badatana dhibku waa sii badanaya haddii aan marka arrintaa furno maslaxadii islaamka ayaan ka shaqaynay mise baabiisaan ka shaqaynay haddii aad adigu isu ogolaato urur inaad samaysato dadka kale wejiga adigu diidaysaa muxuu yahay waa arkaysa marka qaarkood hal urraa la laba urbaa la xukun loo raadinayo oo muslimka looga keli noqday haddana waxaa lee maya qof naga daba hadli karmaayo yaa qof wax kala samaysan kara iyo qof aan u ogolna in wax samaysto oo adigu samaysatay maxaad dadka u diidaysaa marka waxaad dareemaysaa wixii asalka inay ka hadlaysan yihiin marka xisbi la sameeyaa khilaafo laguma raashido khilaafa laguma keeno rasuulkuna sal alla alay waslam islaamkii alla uu ku soo dejiyey intisaak iyo guushi uu gaaray kuma gaarin islaamkii la kooxa kooxeeyey islaamku mid buu ahaa waaxida bidcooyin baa intay yimaadeen yay ummadii maaragtay wax kala baxeen oo qoloba ay dad la jabtay ilaa aan waktigan aan soo gaarno oo axsaabtii islaamka sheeganaysay ee ummadii maaragtay kooxo kooxo ay ka dhigtay oy qaar fara badan ummadii ka dhex saareen taasina wax nafta lagu gaaro maaha walaa tanaasacuu fatafshaluu watadaad ruuxukum ba alla uu leeyahy yaani ha murminina ha iska qabsanina oo markaa fashal uu idinku yimaado bixuunka lagu murmo oo laisku qabsado oo lagu dagaalamo dee tabardarri baa imaanaysa marka waxaa imaanaysaa in cadowgii kaa xooga badnaa ku damco sdoona kaa yeelo laakiin haddii aada mid tihiin cadowgii idin soo haweysan maayo sababtoo ah wuxuu adeegsadaba heli maayo wabilahi towfiiq jazaakum allahu khayran walaalayaal haddaad rabtaan inaad ogaataan duruusta cusub muxaadarooyinka cusub dowladaha cilmiga ah ee ka dhacaya adduunka waxaad soo booqataan www dt manhaj online com